नहीं
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a o aad si toosa uga dhegaysanaysaan efemyada geeska afrika iyo weliba muujadaha gaagaaban iyo weliba caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga iyaga v o a somaly com duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti taariikhduna ay tahay toddobiyo labaatanka bisha noofembar ama koob iyo tobnaad ee sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdiyo barhkii duhurnimo halka ay magaalada washingtonna ka tahay shantiyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo hadda xakiin maxamuud shirwac qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ku saabsan caqabadaha dhallinyarada soomaalida ka haysta ka qaybgalka siyaasadda soomaaliya caqabadaha dhallinyarada ka hortaagan doorashada waa dhowr arrimood ugu waayihiin caqabado amni kuwo dhaqaale iyo kuwo sharciyadeed markii aan ka bilaabo kuwa sharciyada marka doorashadan waxay noqotay doorasho dadban oo ergo iyo odayaal iyo qof markaa awood leh daduu soo xolay ee doorashada noqonayso oo fursadaha inaad doorasho ka qayb gasho ay aada u xadidan yihiin
dhinacii kaalmaha heesaha iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda duurnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa shaaciyey in maraykanku adkayn doono socdaalka loogaga imanayo dalalka maanidhahda dalka koonfur afrika iyo weliba toddoba dal oo kale laga bilaabo maalinta isniinta dadka aan haysan dhalashada maraykanka ee tegay mid ka mid a sideedaasi dal afariyo toban maalmood ka hor intaanay maraykanka usoo socdaalin ayaa loo diidi doonaa inay maraykanka soo galaan iyadoo xayiraadan aanay khuseynin dadka maraykanka u dhashay iyo weliba ku haysta deganaashiyaha rasmiga inkasta oo laga rabo in ay keenaan warqad caddaynaysa in xanuunka laga baadhay islamarkaana laga waayay si lamida guud ahaanba dadka safarka ku imanaya halkan amaba maraykanka biden ayaa arrintan shaaciyey jimcihii kadib markii uu la tashaday doctor antony vogi oo ah la taliyihiisa dhinaca caafimaadka islamarkaana uu kala tashaday xaaladda dalalka koonfur afrika iyo weliba waddamo kale oo ay ka mid yihiin botswana zimbabwe namibiya lesoto swatini mozambique iyo weliba malawi biden ayaa tallaabadan qaaday kadib markii hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay noocan cusub ee fayraska oo ay ku sheegtay b ay u bixisay magaca omicron ciidamada ammaanka ee iiraan ayaa u muuqday kuwa ku ridaya gaasta dadka ka ilmeysay siadada dibadbaxyo ka dhigayay bartamaha magaalada isfahaan taasi oo dadka arrintan u dhaqdhaqaaqa ay ku tilmaameen ee tii ugu xasarada badnayd ee ka dhacda jamhuuriyaddan islaamiga ah tan iyo bishii julaay muuqaal la soo dhigay ee warbaahinta ay bulshadu ku wada xidhiidho islamarkaana ay arkeen qaybta beershiyaanka ee v o a ayaa u muuqday ciidamada ammaanka iiraan oo adeegsanaya farsamooyin halisa si ay u kala dareeriyaan dadkan dibadbaxa dhigayay oo isugu yimi maalintii jimcihii isfahaan oo dhacda webiga sayandarog si ay uga banaanbaxaan sida ay dowladdu u maamulayso biyo-yaraan gobolkaasi ka jirta v o a si madax bannaan uma xaqiijin karto waxyaabaha ku jira muuqaalkan iyadoo la mamnuucay in laga soo waramo gudaha iiraan qaar ka mida muuqaalada ayaa dhowr qof oo reer iiraan ah la arkayay iyaga oo madaxa dhiig ku leh islamarkaana ay dhabarka kaga yaalaan nabarro suun loo adeegsaday iyadoo dadka kalena ay ka codsanayeen dadkaasi in la caawiyo amaba la gacan siiyo qaar kale oo ka mid a dibadbaxayaasha ayaa iyagana la arkayay iyagoo dhagaxaana ku tuuraya howlwadeennada ammaanka markii iska horumaadku uu jidadka gobolkaasi ka bilaabmay duur wanaagsan ayaanu mar kale idin leenahay dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaadhayaan ah waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta v o a oo idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ku saabsan caqabadaha dhallinyarada soomaalida ka haysta amaba aan idhaahda soomaaliya ka haysta ka qaybgalka siyaasadda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa muqdisho ka soo diyaariyey barnaamijka
dhallinyaradu ah tirada ugu badan ee dadka soomaaliyeed lana sheegay in bulshada ay ka yihiin todobaatan shan boqolkiiba ayaan haysan fursad wanaagsan ay kaga qayb galaan siyaasadda gaar ahaanna doorashada dhallinyarada ayaa sheegaya inay jiraan caqabado dhowr oo isbiirsaday sida sharciyadda doorashada dhaqaalaha iyo amniga maxamed cabdulaahi wuxuu ka mid yahay dhallinyarada aqoon-yahankee waxbaratay xoogagaalkan oo daruufaha sida gaarka xilligan ugu geedaaman dhallinyarada maxamed ayaa u sheegay barnaamijka madasha dhallinyarada v o a inay jiraan daruufo adagoo xilligan dhalinta ku horgudban markay timaado ka qaybgalka siyaasadda iyo doorashada soomaaliya caqabadaha dhallinyarada ka hortaagan doorashada waa dhowr arrimood oo ugu waayihiin caqabado amni kuwa dhaqaale iyo kuwa sharciyadeed markii aan ka bilaabo kuwa sharciyadda doorashada dalka ka dhacdana waa doorashooyin dadban oo aan sidii la yaqiinay oo doorashooyinkii shacabka codka laga raadin jiray oo ma og tahay qof walbo waxa laga yaqaano iyo dadka deegaankiisa sida ay u yaqaanaan magaalada uu ku noolyahay iyo kartidiisa iyo shaksiyadiisa iyo aqoontiisa iyo popularitiga uu dadka ku dhex leeyahay macrifada ay ku xiran tahay in uu cod iyo doorasho uu dhaqaaqo marka doorashadan waxay noqotay doorasho dadban oo ergo iyo odayaal iyo qof markaa awood leh daduu soo xolay ee doorashada noqonayso oo fursadaha inaad doorasho ka qayb gasho ay aada u xadidan yihiin marka caqabada waa tan ugu weyn aan dhihi karo dhallinyaradii ka hortaagan tahay inay doorasho aadaan tan labaad waa tan aan soo sheegay oo doorashooyinka dadban ay ka dhalatay waa caqabado dhaqaalo sababta odayaal iyo siyaasiyiin iyo dad manaasib dowladeed fadhiya yaa go-aan ka gaaraya yaa wax dooranaya iyo yaa la dooranaya marka taas waxay sababaysaa dadka koobnaay ama ergadii ama odayaashii in la laaluusho oo lacago ay ku baxaan doorashada qofka ka qaybgalayo iyo qofka kursiga ku guuleysanayo marka lacago badanaa ku baxo sida aan ognahay malaayiin doolar ama boqolaal kun oo doolara ku baxdo doorashooyinka kuraasta qaar marka dhalinyaro qofka dhalinyarada oo hamiga siyaasadeed leh oo rabay inuu doorashada ka qayb galo oo dhaqaalaha aan heli karin way ku adag tahay inuu doorashada ka qayb galo caqabadaha amni naftirkooda meesha way ku jiraanoo qof dhalinyaraha uu nolosha iyo nidaamkii dowladnimada iyo xanaanka nolosha oo dhan ee bilaaw uu yahay bimacnaa doorashooyin iyo siyaasad maaragtay laysku wada haysto oo farqaha laysku dhegan yahay oo khatarteedu badan tahay oo qofta maanta aad la tartanto ama kursi aada khatar ku geliso uu laga yaabo inuu doorbido bima ma fahmaysaa in uu si kale iskaga kaaxaliyo ama iskaga horwareejiyo ama de qof dad dadana gaara ka leh kursiga bimacnaa deegaan doorashada kasoo baxayo si kale ay ku arkaan oo meeshaas taarged noqotona caqabadaha jira weeyaan marka waxaan filayaa in dhalinyarada caqabadahaas iyo kuwo kale oo hadda aan halkan kusoo koobi karin ay wada haystaan marka mubaarak maxamed axmed wuxuu ka mid yahay dhallinyarada sida weyn u daleynaysa ka qaybgalka siyaasadda gaar ahaana doorashada wuxuu ku sugan yahay magaalada muqdisho wuxuuna u sheegay barnaamijka dhallinyarada v o a inay jiraan caqabado waaweyn oo ka horgudbo dhalinta markay timaado ka qaybgalka siyaasadda xilligan
waa mahadsanta cabdiqaadir walaal doorka dhallinyarada ee doorashadu aada buu u kooban yahay runtii waad og tahay oo dhammaan qaab dhismeedka bulshadeena ama qaabka hogaaminta bulshadeena ayaa waxay u taallaa qaab macnaha maynsadkeeda uu yahay in dadku ay ku kala fadilan yihiin siday u kala daawan yihiin marka caqabada koowaad ba horta dhalinyaradu ama doorasho ha ahaato ama nomination ha ahaato ama xil kale oo si kale lagu helaya ahaate dhalinyaradu waxay maaragtay aada buu u yaryahay doorkoodu caqabadaha ugu waaweyn ee dhalinyarada hortaagan waxaan u malaynaya ama kusoo koobi karaa inay yihiin afar caqabadood caqabada koowaad waxa weeye clanshmansadka ama dadka qaab qabiileedkan ay dadku u fakarayaan ama kaabayaasha qabiilka oo maaragtay qaabka uu qabiilku u fakaro ama uu odayaasha dhaqanku ay u fakeraan oo ah in dadku u kala fadilan yihiin markay noqoto xilqabashada siday u kala da-wan yihiin caqabada labaadna waxa weeye in ay siyaasadda soomaaliya weliba doorashooyinka dadban ay yihiin kuwo waxaa loo yaqaano monitizer politicska ama doorasho lacagaysan waadna ogtahay dhalinyaradu inta badan jeebkoodu ma buurno oo waa laga jeeb buuran yahay caqabadaasna iyadna waxay keentay inay maaragtay ay dhalinyaradu aanay wax dowr ah oo maaragtay la taaban karo ku yeelan doorashooyinka caqabada saddexaadna waxa weeye dhalinyarada oo aan maaragtay organized ahayn ama dhalinyarada oo maaragtay aan midaysnayn ama urursanayn oo aan haddii maanta qof dhalinyaro ahi uu wax u ordaayo ama uu xil u ordaayo ama uu doorasho rabo inuu galo dhalinyaradii way runtii kala qoqoban tahay ama qabaayil ama kooxo maaragtay kuwa aan sheeganay iyaga caqabada ku ahbay u kala qoqoban yihiin caqabada maxay tulay afraad dhalinyarada runtii maaragtay ka haysata yaraysayna doorkooda doorashooyinka waxa weeye in dhalinyaradu aanay runtii systemka hadda leeyahay maaragtay doorashada ay qabanayaan golaha wada tashiga ama maamulada iyo marka la isku daro dowladda federaalku inaanay dhalinyaradu xilalkaas sarsare ee dadkaas roolka doorashada kule aanay maaragtay ay aada ugu yaryihiin guud ahaan markaa markaan isku soo duubno dhalinyaradu doorkooda aada buu hooseeya waxaanay maaragtay ka marag furasa mustaqbalka dalka oo boqolkiiba toddobaatan iyo shan bulshadiisii maskaxda ahayd markuu qaranku marka uu dismantal gareeyo ama uu maaragtay fadhiid ka dhigo waxaad dareemaysaa mustaqbalka qarankaas inaanu maaragtay hilaadiisu fiicnayn
mubaarag ayaa u sheegay barnaamijka madasha dhallinyarada v o a in doorkooda uu yahay mid xadidan marka loo eego hanaanka ka qaybgalka siyaasadda xilligan haddaba maxay taa caqabadaha waaweyn ee ku horgudboon dhallinyarada waa su-aal ay adag tahay in laga jawaabo balse dhallinyarada ayaa qofba si u sharaxaya marka la weydiiyo su-aashan cabdiqaadir wada sidan maaragtay hore uu sheegay caqabaadka ugu waaweyn dhalinyarada ka haysta inay maaragtay doorkooda uu gaabnaado ama u koobnaado waxa weeye guud ahaan doorashada soomaaliya iyo siyaasadda soomaaliya ama power sharinka soomaaliya oo qaab qabiileysan maaragtay u qaabaysan qabiilkuna runtii wuxuu u fakeraa qaab maaragtay in maaragtay qof qofka uu ka da-wan yahay uu ka mas-uulsan yahay qaab noocaasa buu u fakeraa qabiilku marka caqabada koowaad ee dhalinyarada haysata waxa weeye waa clanish politicska ama clanish maaragtay electionska caqabada labaad haysataana waxaa weeye inaanay dhalinyaradu jeeb buurnayn maadaama ay electionska iyo siyaasaddiiba ay u baahan tahay maaragtay in maaragtay dhaqaale la geliyo ama ay dhaqaala badan dad baso caqabada saddexaadna waxaa weeye dhalinyarada laftooda inaanay urursanayn ama organized ahayn oo hadduu qof dhalinyaro ahi maaragtay uu usoo istaago inuu xil qabto ama uu tartamo aanay dhalinyaro maaragtay midaysan oo afkaar ku midaysan aanay jirin balee dhalinyaradu ay u kala qoqoban yihiin qaabka guud ee bulshadu ay usi kala qoqoban tahay caqabada maaragtay afraad oo aan maxay tulay u malaynay inay dhalinyarada ay yihiin caqabaadka ka haysta inay dowr maaragtay la taaban karo oo ku yeeshaan electionskana waxa weya inaan systemka guud ee hadda doorashooyinka qabanaya ama golaha wada tashiga waxa la idhaahdo ama hogaamiyeyaasha qaran ama kuwa maamul goboleedada haadaan ama kuwa federaalka haadaan inaanay ku lahayn maaragtay inaanay jirin dad dhalinyaro ah oo qeyb ka ah taasoo gaabisay in maaragtay dareenkii dhalinyaradu uu maaragtay mar kasta miiska yaalo
dhallinyaro la hadasha barnaamijka madasha dhallinyarada ayaa dhammaantood hoosta ka xariiqay in dhallinyarada xilligan aysan haysan fursad wanaagsan haddaba intay laagtaha fursadda xilligan ay haystaan dhallinyarada waa kan maxamed cabdulaahi
fursadaha dhalinyarada u furan aada ayay u xadidan yihiin tusaale ahaan markaan usoo qaadano doorashooyinkii dalka hore uga soo dhacay labada kun iyo lix iyo tobankii iyo kuwa hadda dhacayo inta badan dhalinyarada waxay fursad u helaan in ay doorashada kusoo baxaan markii uu jiro qof siyaasiya oo bimacnaa miisaan culus leh oo dhaqaalo fiican haysto oo ka cararaya dad bimacnaa isleeyahay ama beri baasha kula gediyaan oo kursigan ay kusoo baxaan ayaa inta badan wuxuu doorbidaa qof dhalinyara oo deegaan doorashada kasoo jeedo oo markaa ama meel kala shaqeey jiray ama si uun ay xiriir u leeyihiin uu isleeyahay haddaa ninka soo saarato fursadda uu beri adi kaaga wareegi karo way yartahay marka sidaa qof dhallinyaraha loosoo maalgeliyo uu doorashada kusoo baxo laakiin inta badan markaa fiirisid xubnaha doorashooyinka dalka ka dhaca kusoo baxo waxay u badan yihiin siyaasiyiin hore ganacsato dad wax badan siyaasadda kusoo jiray marka fursadda keliya oo dhallinyarada u furan ee muuqata ama ama probabilityg bimacnaa suuragalnimada ugu badan leh waxa weeyaan in qof markaa finance gareynayo uu dhabarka ka taagan yaho markaa awood iyo dhaqaale iyo wuxuu u baahan yahay la garab taagan yahay fursadaha kale ana ima muuqato xaaladda halka jiro iyo sharciyada hadda jirto iyo nidaamka hadda jiro in dhalinyaro madax banaan ay doorashooyinka inta ku dhiiradaan kusoo bixi karaan haddii ay jirtana allahuma waa wax uun adiga tira ahaan iska yar doorashooyinkii dalka hore uga soo dhacay labada kun iyo lix iyo tobankii iyo kuwa hadda dhacayo inta badan dhalinyarada waxay fursad u helaan in ay doorashada kusoo baxaan markii uu jiro qof siyaasiya oo bimacnaa miisaan culus leh oo dhaqaalo fiican haysto oo ka cararaya dad bimacnaa isleeyahay ama beri baasha kula gediyaan oo kursigan ay kusoo baxaan ayaa inta badan wuxuu doorbidaa qof dhalinyara oo deegaan doorashada kasoo jeedo oo markaa ama meel kala shaqeey jiray ama si uun ay xiriir u leeyihiin uu isleeyahay haddaa ninka soo saarato fursadda uu beri adi kaaga wareegi karo way yartahay marka sidaa qof dhallinyaraha loosoo maalgeliyo uu doorashada kusoo baxo laakiin inta badan markaa fiirisid xubnaha doorashooyinka dalka ka dhaca kusoo baxo waxay u badan yihiin siyaasiyiin hore ganacsato dad wax badan siyaasadda kusoo jiray marka fursadda keliya oo dhallinyarada u furan ee muuqata ama ama probabilityg bimacnaa suuragalnimada ugu badan leh waxa weeyaan in qof markaa finance gareynayo uu dhabarka ka taagan yaho markaa awood iyo dhaqaale iyo wuxuu u baahan yahay la garab taagan yahay fursadaha kale ana ima muuqato xaaladda halka jiro iyo sharciyada hadda jirto iyo nidaamka hadda jiro in dhalinyaro madax banaan ee doorashooyinka inta ku dhiiradaan kusoo bixi karaan haddii ay jirtana allahuma waa wax uun adiga tira ahaan iska yar
mubaarag oo ka mid a dhallinyarada u taagan sanadka ka qaybgalka doorashada ayaa weydiiyey fursadaha dhallinyarada ay u qaybgeli karaan maadaama ay jiraan caqabada waaweyn oo barnaamijka ay la wadaageen cabdiqaadir walaal waxaan isleeyahay caqabadahaas dhallinyarada haysta waxaa looga gudbi karaa koley caqabado aada u kala duwan weeyahoo aada u baahsan laakiin guud ahaantood marka la isku soo wada daro waxa weeye dalku inuu maaragtay kow uu dalku nidaamkii dimuqraadiyiinta uu dhammaystirmo nidaamka axsaabta badan uu ka hirgalo waxaa fududaan doonta markaas in roolka iyo doorka ay leeyihiin madax dhaqameedka iyo qabaayilku ay koobmaan waxaa suuragal noqon doonta haddii arrintaasi dhacdo oo doorasho maaragtay ay direct election la galo oo xisbiyadii badnaa ay jiraan oo nidaamkii democratizationka uu dhammaystiran yahay in dhalinyaro badan oo afkaaro siyaasiya lahi ay maaragtay ay ay ay ay soo baxaan oo ay maaragtay doorashooyinka ay ay space helaan laakiin marka laga yimaado caqabadkaas oo dhan dhalinyarada iyagana waxaa laga rabaa oo laftooda caqabad maaragtay indigenious ah ku ah oo iyaga ka imaaneysa inay maaragtay yeeshaan afkaaro siyaasiya qadiyaad ay gadaan ama ay iibgeeyaan keliyata inaanay odhanin dhalinyaraanu nahay oo maaragtay dhalinyaranimaan wax ku rabnaa laakiin ay la yimaadaan hal abuur iyo afkaaro siyaasiya ay la yimaadaan waxaa isle caqabadahaas oo dhanna way iska xalismi doonaan haddii intaas maaragtay ay la qabto doorashada aqalka hoose ayaa xilligan ka dhacaysa soomaaliya waxaana dhowaan soo ilaatay doorashada aqalka sare dhallinyarada la hadasha barnaamijka madasha dhallinyarada dhammaan waxay hoosta ka xariiqeen inay yartaa fursadda dhallinyaradu ay haystaan ka qaybgalka siyaasadda iyo doorashada cabdulqaadiro key barnaamijka madasha dhallinyarada v o a muqdisho
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsan yahay cabdiqaadir oo warbixintaasi amaba barnaamijkaasi aan idhaahda madasha dhallinyarada inala socodsiinayay haatanna dhinaca iyo australia culimmada soomaalida ee degan magaalada melbourne ayaa shiira u qabtay qeybaha kala duwan ee jaaliyadda soomaalida ee ku nool magaaladaasi iyagoo ka arrinsanaya sidii carruurta ku dhalatay amaba ku kortay ee waddanka australia ay ugu noolaan lahaayeen waddankaasi islamarkaana ay u ilaashan lahaayeen diintooda iyo dhaqankooda waxaana haddaba culimmadaasi halkaasi isugu timi waraysi la yeeshay mid ka mid a oo dadkii halkaasi soo qabanqaabiyey wariyahayaga ah ibraahim cumar baafo waxaanu arrintaasi ka waraystay sheekh cabdiraxmaan magan isagoo ugu horreyna weydiiyey waxyaabaha ugu weynaa ee shirkan loo qabtay baafo waad mahadsan tahay adig iyo bahdaaduba shirka wuxuu ku saabsanaa wuxuu ahaa conference ama dood wadaag aan ugu talagalnay in jaaliyaddu ay maaragtay bal waxyaalaha dhibaatada haysata iyo isla wadaagto in iyagoo waddankan degan haddana ay dhaqankoodii iyo islaamnimadoodii ay haystaan marka annagaa qabanqaabinay ka culimo ahaan waxaan ugu talagalnay in ay bulshada qaybaheeda kala duwan ay kasoo wada qayb galaan dhalinyarada gabdhiiyo wiilalba islaamaha waaweyn ama haweenka culimada marka dad adigu aan yarayman meesha isugu geynay marka saasuu ku saabsanaa ciwaankan aad u bixiseen oo ah in halkanna lagu noolaado dhalinyarada iyo owlaadda halkan ku dhalatayba islamarkaana la ilaalsado dhaqanka iyo diinta maxay dadku ka fahmeen arrintaasi marka maxaa culeysoo aad dareenteen
dadku aad bay usoo dhoweeyeen horta dadki meesha isugu yimid sababta waxay dhaheen maanaan arag hadda ka hor waan arnay bay dhaheen shirar oo siyaasad iyo waxyaalaha soomaaliya ka socda iyo la isugu yimaado laakiin weli arrintan oo kale ma aanaan arag bay dadka qaarkood kaga shanqariyeen waxyaalahan ugu kallifay in aan mawduuca soo bandhigno waxaa ka mid ahaa dhalinyaradii soomaalida meeshan ku dhalatay ama ku kortay oo runtii aan aragnay in ay dhaqankii iyo culturkii ay lahaayeen waddankoodii diintii ay sii yaraanayso amase qaarkood ba iskaga tageen culayskaas aan dareenay iyo waxyaala badan anaga laftano aan aragnay aan ugu talagalnay bal inuu hordhac u noqdo iyo in bal dawo ahaan loo raadiyo dhalinyaradaas soo koraysa meeshan ku dhalatay la rabo inay noqdaan jiilka soo socda ee ummadda hogaaminaya inaan kala wadaagno wixii ay tabanayaan marka ayaguna qayb bay ka ahaayeen waxyaalahay soo bandhigeen bayna ka mid tahay ay nagu beeriyeen waalidiinta marka iyagu ma weydiiseen siday uga warqabaan xiriirka ay dhallinyaradu ama caruurtoodu ay la leeyihiin waayo waxaan la soconnaa dhallinyaradaas in halkan ay ku dhasheen kuwa aad hadda tilmaamaysa dabcan waalidiintoodana waa ay joogaan marka dhankaas maxaa idinkaga baxay waalidiintu markay doorkooda qaadanayeen wuxuu uun isaga badnaa calaacal calaacal oo soomaalidu say u badan tahayba markii dhibaata timaado qolaba qolay saari haweenku raggay saari raggu haweenku saari ragga laftoodu culimaday saari culimaduna dib bay isaga celin marka iska calaacal guud uun oo ah maxaan ku dhahay inay dhalinyartii faraha ka baxeen inaan maaragtay mashaakil badan haysto inaan u baahannahay in meelaha ay communitiyadu isugu yimaadaan santarada aan leenahay iyo waxyaalaha la midkaa in wax loogu qabto waayahay shirkan waa kii ugu horreeyey saa sheegtay oo dadkii ka qayb galeen ay aad u soo dhoweeyeen markii uu dhammaaday maxaa marka isla qaadateen oo natiijaha ka soo baxay shirka waxaan isla qaadannay in aanan annagii ugu yeedhnay meesha aan dib isugu noqonno waxaana aan u bedelno camal amase maxaan ku dhahay shaqo practicala oo la taaban karo in hadda kadibna shirarka noocan oo kalea la badiyo wuxuuna una noqonin hadalladii meesha laga sheegay waxaa ka mid ahaa culimada qaarkood soo jeediyeen in ruuxu mar hadduu hadlo ounan ficil raacinin kaanama asaga wax qabanoo karu lamiya haya ruux walba wuu hadli karaa marka in waxaan kada loo bedelo camal ama wax la taaban karo in loo bedelo oo ay noqoto een, eh, bilow wanaagsan waxyaalahan een, isla qaadanay eh, ka mid tahay waxyaalahan isla qaadanay waxaa ka mid ah in la xoojiyo een, guryaha dhaqanka uu ka mid yahay uu horgal u yahay een, af soomaaligu maxaa yeelay luqadii soomaaligu w- way luntay mar hadday luntana waxaa lumaya oo raacaya diintii waxaa raacaya eh, identity-ga amase hawiyaddii ruuxu u lahaa iyo meesha uu kasoo jeeday ayaa lumaysa marka si taasu ayna meesha uga bixin in la xoojiyo een, iskuullada oo kale meelaha dugsiyada qur-aanka oo kale in af soomaaliga ee lagu dhigo in dhalinyarta soomaali lagula hadlo een, waxyaalaha aan isla qaadanin ay ka mid tahay la xoojiyo taana waalidka waan waan ku boorinay
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa sheekh cabdiraxmaan magan oo magaalada melbourne ee dalka australia ugu warrameeyey wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo haatanna dhegeystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa
mililicada quruxdiyo inantan ma jeertaay muuqaagu waxaana mililicada quruxdiyo inantan ma jeertaay muuqaagu waxaana Yeah. Markadaweysa haddii adduunyada mise la saarana mar haddii adduunyada mise la saarana hoy bur adaa ka soo yidhi mar haddii adduunyada mise la saaraan mar haddii adduunyada mise la saaraan mar adaa ka soo weydhi muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muuqashada dareenkee caashaqo mutaystaa muujadi kalgacalkana aan soo noqotee ikran maylahaysaa ikran maylahaysaa muujadi kalgacalkana aan soo noqotee degan maylahaysaa ikran maylahaysaa
ميعاد شرفتي ميركي الهوايو وقاق وعانا ميعاد شرفتي ميركي الهوايو وقاق وعانا lalmidha macaano amiirkaaga doorshiyo jecelkii jacaylkii mugweynba ah macna ku sameeya heestaasi codadkooga sida wada jirka ay noogu soo gaadhsiinayeen fanaaniinta ikraan caraale iyo weliba cabdicaas- cabdi fataax aan idhaahdee ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulantin dambe saa nabadgelyo
maguwaanwa